habeen wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidime qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington
waa arbaca bisha sebteembar waa labiyo toban sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka midrband iyo bogga v o a somali com idaacadda caawana waxaa wadajir idiinku daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo sheegay inuu faragelinayo khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya wuxuu qaatay go'aan lagu xallinayo khilaafyada jira waxaan marka hore u soo jeedinaynaa dowlad goboleedyada mooshinada meelaha qaarkood laga sheegayo in si degdega loo joojiyo arrintaa waa ka codsanaynaa mas-uuliyiinta somalilan iyo ururada bulshada oo ka shiray hirgelinta sharciga la dagaalanka kufsiga sidee baa wasaaradda diinta hiqaaf iyo culimmada dalka oo iyaguna shaqo weyn weyn qiimo badan dalka u haya laysaga wada shaqayn kara wax looga qaban kara annagana tirooyin noo siin karaan oo waxaan qabanaynaa si ay u noqdaan waxyaaba diinta waafaqsan bulshadana waxu tari kara iyagana aan waxyaabahan uga baahannahay aan uga qaban kara marka xidhan albaabadii way noo furan yihin mar walba waan ka wada shaqayn kara marka si hoosena waxa waa laysula faaqiday ta ugu qiimaha badanise waxay ahayd in laysla fahmo oo isfaham dhow u yimaado sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan ismariwaa ka taagan siyaasadda dalka swiden barnaamijkii haweenka iyo qoyska doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida madaxda hay-adaha gargaarka deg dega ee maraykanka ayaa ku boorinaya dadka degan xeebaha bari ee saaran badweynta atlantiga ee la filaya in ay duufaanta florensa haleesho inay dhammeeyaan diyaargarowga ka hor xilliga ay duufaantu soo caga dhiganayso duufaantan ayaa la filayaa inay dhulka soo gaarto fiidnimada khamiista iyo aroorta jimcaha islamarkaana ay abuurto khatar naf iyo maalba leh florensa waxaa lagu tilmaamay heerka afraad ee duufaanaha waxaana ay ku socotaa xawaaro dhan laba boqol iyo shan iyo toban saacaddiiba quburada saadaasha hawadana ma filayaan inay awoodda xawaarahaasi isbedeli doonto ka hor inta aysan duufaantu soo gaarin xeebaha gobolka waqooyi iyo koonfurta carolina markii ugu dambeysay duufaantani waxa ay xeebta waqooyiga carolina u jirtay sideed boqol siddeetan iyo shan kilomitir khaasatan magaalada cabfer saadaashu waxa ay ku sheegeen in duufaantan florensa ay noqon doonto mid aad u khatar badan
maraykanka ayaa sheegay inay ka go-an tahay in sacuudi arabiya iyo imaaraadku ay qaadaan tallaabooyin ku filan oo ay ku ilaalinayaan burbur soo gaadha dadka rayidka iyadoo isbahaysigaasi uu sacuudigu hogaaminaya ay dileen kumanaan qof oo rayda sida uu ku xusay war uu soo saaray xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeo ayaa uu u sheegay aqalka koongareska inuu u caddeeyey in sacuudi arabiya iyo imaaraadku ay qaadayaan tallaabooyin ay ku yaraynayaan waxyaabaha khatarta ku ah dadka rayidka ah iyo weliba tashiilaadkooda kuwaas oo ka dhasha howlgallada militari ee dalalkani ay fuliyaan aqalka koongareska ee waddanka maraykanka ayaa hore maanta ugu qabtay in uu bambeeyo ku soo caddeeyay in xulafadu ay qaadayaan tallaabooyin ay ku ilaalinayaan dhimashada dadka rayidka iyadoo haddii aanu taasi samaynan la mamnuuci lahaa in ay shidaal siiyaan diyaaradaha sacuudiga saraakiisha gobolka bariga dalka afghanistan ee nagnanghar ayaa sheegay in dhimashada ka dhalatay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay ee ay korortay lixdan iyo siddeed qof ayay hadda dhimashadu maraysaa halkii ay markii hore ahayd soddon iyo labo qof weerarkii shalay ayaa ka dhacay deegaanka maxmadan oo ku yaala dhul durugsan xilli ay dadka deegaankaasi ka mudaharaadayeen in laga bedelo taliyaha booliiska sida uu maanta sheegay atullah khoyani oo ah afhayeenka guddoomiyaha gobolka nagahar dhaawaca dadka ka soo gaaray weerarkaasi waxa uu ilaa iyo hadda marayaa boqol lixdan iyo shan qof ururka talibaan ayaa iska leexiyey mas-uuliyadda weerarkaasi saacado un ka hor ayay ahayd markii ay duqeyn qabsatay saddex dugsiyada waxbarashada oo ku yaala gobolka jalaalabad hal cunug ayaa ku dhintay dhowr kalena waa lagu dhaawacay sida uu guddoonka waxbarashada u sheegay v o a madaxweynaha dalka ruuska valadimir putin ayaa maanta sheegay in dowladdiisu ay garanayso labada nin ee dowladda britain ay ku eedaysay inay bishii march sumeeyeen basaas hore uga tirsanaa waddanka ruushka ruushka ayaa dafiray eedayn uga imanaysay britain taasoo ahayd in ay ka dambeeyeen sunta neerfaha disha ee loo adeegsaday sergey scrabel iyo weliba inan uu dhalay oo iyadana lagu magacaabay yuliya putin ayaa sheegay inaynan jirin wax khaas ah amaba dembi ah ay galeen labada nin isagoo intaasina sii raaciyay inay yihiin dad shiciba islamarkaana uu rajaynayo inay soo baxaan oo ay iyagu isa sheegaan ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ayaa iyaduna toddobaadkii hore shaacisay in baadhayaashu ay ogaadeen laba howlwadeen oo ka tirsan wakaaladda sirdoonka ee ruushka mas-uulna ay ka ahaayeen labadaasi in ay bishii maarja fuliyeen weerar ka dhacay magaalada salisbury ee waddankaasi britain
fiid wanaagsan dhegeystayaal halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington maalmihii u dambeeyey waxaa khilaaf siyaasadeed uu ka dhex oognaa maamulka galmudug gaar ahaan madaxweyne xaaf iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa oo isku dhinaca khilaafka cusub ayaa qayb ka ah muran siyaasadeed oo xooggan oo u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka galmudug ayaa muddadii ay dhisnayd ee saddexda sano ahayd waxaa ragaadiyey khilaafyo dib u dhac ku keenay dowlad goboleedka galmudug wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan ku eegaya isjiidjiidka siyaasadeed ee ka dhex jira madaxda maamulka galmudug waa mid muddo soo jiitamayey waxaana in muddo ah hoggaanka ka dhex oognaa khilaaf kala qaybiyey xubnaha baarlamaanka iyadoo sanadkii hore uu jiray khilaaf sababay kala qaybsanaan madaxda maamulka iyo xildhibaanada oo kolkii dambe isu bedelay mooshin xilka qaadis ay xildhibaanadii la kala saftay ay ku sameeyeen madaxdii ishaysatay ha yeeshee dowladda dhexe oo wadaxaajoodkooda gudagashay ayaa isu soo dhoweysay dhinacyadii ishayey inkastoo waqti kooban lagu caanamaalay isu soo dhoweyntii dowladda dhexe ay u samaysay dhinacyadii galmudug ee ishayey haddana ma noqon mid sii shaqeeya waxaana deegaanada galmudug mar kale dib uga onkaday khilaaf ka dhex jira madaxda maamulka maxamed dhaga cadde waa aqoon-yahan ka faallooda siyaasadda galmudug waxa uu qabaa in khilaafka uu salka ku hayo hogaanka sare ee galmudug khilaafaadka sababaha keena sololadashadoodu waxay tahay marka koowaad waxaa jira dhahaysi oo hogaamiyaasha galmudug inta badan dalada gaarka ayay ka fiiriyaan arrimaha midda labaadna waxay tahay in maamulka xeerkiisa iyo dhaqankii iyo xeerka ama maxaa layihaha sharciyadda u yaala aan si rasmiya maaragtay loogu dhaqmin oo hogaamiye kasta maaragtay inta uu doono uu ka qaato waxaa kaloo jira faragelin oo meelo badan ka imaanaysa sida dowladda federaalka iyo siyaasado kaloo dibadda marka waxyaalahaasoo dhan marka laisku daro iyo tayada hogaamiyaasha liidata oo hogaamiyaasha tayadoodana aaday u liidata oo dadka la dooranayo inta badan lacag ayaa lagu doortaa laguma doorto waxqabadkooda iyo marka iyadoo loo jeedanaysa waxba qaban karina inta badan la doortaa eedaasna waxaa iskale baarlamaanka galmudug hadda waxaan dareemi karnaa khilaafku inuu aada usoo laalaabtay sanadka hore september khilaaf ayaa jiray sanadkan waan ujeednaa inaa khilaaf kala jira marka waxaa muuqata in maaragtay galmudug ay u baahan tahay isbedel hogaanka ah iyo in maaragta sharciyadda lagu dhaqmo macalin sugaal cali guuleed waxa uu ka mid yahay qeybaha bulshada galmudug waxa uu sheegayaa in bulshada rayidka ay kaalin ku leeyihiin sidii xal looga gaari lahaa khilaafka soo laalaabtay ee ka dhex jira madaxda maamulkooda bulshada galmudug door weyn oo shariifa bay ku leeyihiin arrintan doorkooda wuxuu yahay in dadka maamulka haya ama madaxweynaha ku-xigeenkiisa guddoomiyaha baarlamanka xildhibaanada golaha wasiirada haddii ay xallin waayaan arrinkaas doorka u furan wuxuu yahay awal horta in odayaasha loo soo laabto aqoon-yahankana loo soo laabto waa dhanka maamulka markaasna dhexdooda wax laga halisto marka bulshadana waxaa looga baahan yahay inay hawshaas u kacaan sidii waxaas maalmaba soo laabta loo damin lahaana inta shir la qabto oo laisku yimaado inta kale laga goodo oo reer galmudug in waxa weeye wax meel looga soo haro oo aan isqabsiga mar walba soo laabtay mar dambe usoo laabteen xuseen cali xasan ayaa qaba in bulshada ay ka tashadaan khilaafka soo laalaabtay waxaa u badan bulshada waa doonta horta galmudug waa gobol ballaaran laba gobol oo ballaaran oo dadkiisuna ballaaran yaha waaye bulshadaas inay isku timaado go-aan la yaqaano ee ka qaadato soo qabsigan soo laabtay ayaa u furan bulshadii oo dhan ayaa ka tashanaysa markaasay kashii wadan qaybo kamid a anaku ufadhimayno madax maalin walba isqarqarsanaysa dib u dhacna nagu ridi mayso goboladii kale maamul goboleedii kale horey u socdayna hore u soconaa rabnaano aqoon-yahan dhagacadde ayaa tilmaamaya in isqabqabsiga siyaasadeed uu keenay dib u dhac bulsho
galmudug waxaa la aasaasay bartamihii labada kun iyo shan iyo tobanka waxay higsanaysay muddo kooban in ugu yaraan waxyaala asaasiya laga shaqeeyo oo ay kamid ahayd in beelaha dib u heshiisiinteeda la ballaariyo in maaragtay mashaariic ay ugu horeyso dekeda hobyo si bilaaba loosii sameeyo in maaragtay dadka lagala qayb qaato shaqaalaysiinta dhalinyarada iyo mashaariicda kale horumarinta waxbarashada iyo la qabto iyo dib u heshiisiinta ay ku jirto arrinta ahlu sunna in la qabto marka waxaad muuqata sida marka waxay falaysay xilligaan oo kale inay maaragtay shaqo badan la qabto baarlamaanka waxaad muuqata inuusan sharciyad badan iyo wax badan iyo fadhiyo badan uusan yeelan oo khilaaf radaadiyey waxaana la filayay marka wax badana laga filayay laakiin hadda waxaa muuqata in maaragtay dib udhac badan uu jiro rajada bulshaduna aada u yar tahay in madaxdu ay wax qabato arrimahaas o dhan marka laisku soo duubo waxaa muuqata galmudug meeshii laga filayey markii la dooranayo ama la sameynayo laba kun shan iyo tobanka in afar sano kabacdi ama saddex sano kabacdi meeshay joogi karto inay aada uga hooseyso meeshii laga rabay maamulka galmudug oo dhisan ku dhowaad muddo saddex sano ah waxaa soo maray marxalado khilaaf oo ragaadiyey hanaankii maamulka looga fadhiyey kadib markii madaxweynihii ugu horreeyey galmudug cabdikariin xuseen guuleed uu ku baxay mooshin ay xilligaa ka keeneen qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka galmudug hase ahaatee waxaa mar kale soo ifbaxay khilaaf u dhexeeya madaxweyne xaaf iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa balse waxaa lagu guulaystay in xal laga gaaro inkastoo xildhibaanada baarlamaanka ay haatan wadaan mooshin ay kalsoonida kala laabanayaan guddoonka baarlamaanka galmudug waxaana sidoo kale meesha ka maqan madaxweyne ku-xigeenka oo qeyb ka ah khilaafka haatan ka dhex jira madaxda maamulka galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dhinaca kalena guddida joogtada ah ee aqalka sare baarlamaanka soomaaliya ayaa maamul goboleedyada ugu baaqay inay joojiyaan mooshinka ay ka wadaan mas-uuliyiinta ka tirsanaa madaxda dowlad goboleedyada islamarkaana ay u howlgalayaan sidii loo xallin lahaa khilaafkan ka dhex oogan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho madaxda guddiga joogtada ah ee aqalka sare oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa sheegay inay dhexdhexaadinayaan khilaafka ka dhex oogan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ayaa sheegay inuu soo noqnoqday isafgaranwaaga labada dhinac u dhexeeya waxaana uu xusay in mas-uuliyiinta aqalka sare iyagoo taas ka duulaya ay qaateen go-aan ku aadan sidii loo xallin lahaa khilaafkaasi waxaase uu codsaday in marka hore la joojiyo mooshinada isbarbar socda maanta ay taariikhdu tahay labiyo tobanka sebtembar laba kun tobaniyo sideed guddiga joogtada ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya wuxuu qaatay go-aan lagu xallinayo oo u arko in xal loo helo dalkan khilaafyada jira waxaan marka hore u soo jeedinaynaa dowla goboleedyada mooshinada meelaha qaarkood laga sheegayo in si degdega loo joojiyo arrintaa waa ka codsanaynaa dhinaca kale war-saxaafadeed ay golaha aqalka sare maanta ka soo saareen arrinta ku wajahan khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey xogeyaha guud ee aqalka sare cali maxamed jaamac guddigu isagoo tixraacaya go'aanadii ka soo baxay kulankii lix iyo tobnaad ee sebteembar tobankeedii laba kun iyo siddeed iyo toban waxa uu guddoonsaday in uu wufuud u kala diro dhammaan dowlad goboleedyada si ay ugu kuurgalaan warbixin dhab ahna uga keenaan xaaladda amni siyaasadeed nololeed iyo mid federaaleynta dalka si xal loogu looga gaaro khilaafka iyo ismaandhaafka hadda ka dhex taagan dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka labo si wufuudda aqalka sare u diraya dhammaan dowlad goboleedyada u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah loogana midho dhaliyo xal u helidda khilaafka iyo ismaandhaafka taagan guddiga joogtada ee aqalka sare waxa uu baaq u dirayaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh abaabulka iyo samaynta soo jeedinada ama mooshinada ka dhanka ah madaxda kala duwan ee dowlad goboleedyada si in ay si deg deg ah u joojiyaan iyaga oo fursad siinaya dadaalka xaldoon ee golaha aqalka sare uu ku raadinayo xalsillooni siyaasadeed iyo isfaham guud ugu dambayntii cali maxamed jaamac xogayaha guud ee aqalka sare ayaa u soo jeediyey dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada inay ka fogaadaan wax kasta oo sii hurin kara khilaafka iminka u dhexeeya labada dhinac waxaana qaybaha bulshada uu ka codsaday inay taageeraan dadaalada uu aqalka sare wado waxa uu aqalka sare ku boorinayaa mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay joojiyaan kana fogaadaan tallaabo kasta oo sii hurin karta khilaafka iyo ismaandhaafka siyaasadeed ee hadda ka dhex taagan afar ugu dambayn guddiga joogtada ah ee aqalka sare baarlamaanka federaalka soomaaliya waxa uu ka codsanayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed inay taageeraan dadaalada dastuuriga ah ee aqalka sare ku raadinayo xal laga gaaro khilaafka iyo ismaandhaafka siyaasadeed ee hadda taagan go-aanka aqalka sare ee ku aadan xal u raadinta isfahamwaaga ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan madaxda maamul goboleedyada shirkii ugu soo gebagaboobay magaalada kismaayo ay ka soo saareen war murtiyee dulucdiisu tahay inay hakiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen dowladda dhexe xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
dalka sweden oo ka mid a dalalka yurub ay soomaalida badan ku nool yihiin ayaa wajahaya ismariwaad dhinaca siyaasadda ah kadib markii doorashadii dhowaan dhacday ay siin weyday hal xisbi awoodda uu talada dalka ku hanto labada xisbi ee ugu waaweyn xisbiyada dalkaasi oo isku haya siyaasadda ayaa natiijooyin isku dhowdhow kala helay doorashadii dhoweyd waxayna isku afgaran la'yihiin inay soo dhisaan dowlad wadaaga doorashooyinkii dhowaan ka dhacay dalkaasi waxaa golayaasha deegaanka heer gobol iyo heer degmo iyo heer qaranba u ordayey qaarkood dad ka soo baxay qaarkoodna ay soo baxeen aan idhaahdee soomaali u tartamayay xisbiyo kala duwan soomaalida waxaa ka mid ahaa oo ku soo baxay golaha deegaanka degmada burlington maxamed maxamuud guure wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dib u dhiska ee galmudug saare ciidla nuur ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay dabcan doorashadani waxay ahayd doorashadii sweden oo leevelo kala duwan ayaa loo tartamayey waxaa loo tartamayay levelka heer federaal iyo heer gobol iyo heer degmo intaba anigu waxaan ka tartamayay heer degmo waxaan ka tartamayay magaalo la yidhaahdo borlenga waxaan ka tartamayay oo kale xisbi la yidhaahdo social democratic oo ah xisbiga shaqaalaha waxaan ku guulaystay levelka ah golaha deegaanka ee magaalada aan deganaha ee borlenga inaan inaan inaan xubin ka noqdo si guud doorashadan aada waxay ahayd doorasho aada u adag aad loolanku uu badan yahay maxaa yeelay sweden oo ahayd damiirkii adduunka oo aada loogu yaqaanay waddan ah aada deeqsi ugu ah dadka dadka soo galootiga ama qaxootiga ah ayaa maalmahan waxaa kusoo batay xisbi la yidhaahdo so sarian democratic ama swedish democratic oo ah xisbi xag jir ah oo dhinaca midigta fog ah aadna uga soo horjeeda arrimaha dadka soo galootiga ama qaxootiga ah marka doorasho aada u kululay ahayd waxaa laga garanaya sida ay dadku u tartamayaan waxaa laga garanaya cambainka xisbiyadu ay maaragtay wadeen ayaa aada looga fahamsanaa waxaa kaloo iyagana aada looga garanayay dadka soomaalida ah laftirkeeda ama dadka ajaanibta si guud in ay codeeyaan oo ay soo baxaan oo ay muujiyaan iyagoo u kala codeynayo xisbiyada ee ay isleeyihiin waa waa idin taageersan yihiin ama arrimihiin ay wax ka qaban karaan waan gartay guure marka magaalada aad degan tahay borlenga eed u soo baxday golaha deegaanka ma jirtaa soomaali kaloo iyaguna ku guuleystay xilka golaha deegaanka ama baarlamaanka oo magaaladaasi kasoo baxay waa jiraan dabcan soomaali badan ayaa iska taagtay magaaladan oo xisbiyo kala duwan oo isugu jira xisbiyada bidixda ama xisbiyada midigta dhexe intaba waa laga wadaa waa la iska soo sharxay waa jiraan ilaa dhowr soomaali ah ayaa ku guuleysatay golaha deegaanka dhinaca kale reer heer gobol laftirkiisa waa jiraan soomaali ku guuleysatay laakiin ilaa hadda ma jirto heer heer heer federaal cid ku guuleysata ma jirto inta ogaantay ah waan gartay bal waxaad iga warantaa howlaha marka dadka soomaalidu badanka marka qof tartamayo caabo badan bay dadku ka fishaan waxyaabaha shaqadaada ee kuu yaala ee dadkuna kaa filan karaan maxaa kamid ah dabcan waa badan yihiin dadka ama soo galootiga ha ahaadeen si guud maxaa yeelay soomaali keliya magaalada ma degano marka la yidhahdo soo galootiga carabaa dhinac ka degan eritreyaana degan kurdiya degan intuba waxay sugayaan filasho filashada ugu badan ay sugayaan waa in wax laga qabto arrimaha serviceka ama ama ama ama taabanaya noloshooda sida waxbarashada oo kale dhinaca shaqo la-aan baahsana waxay ka dhex jirtaa dadka soo galootiga ah marka loo fiiriyo la barbar dhigo dadka wadanka hore u deganaa meelaha ay degan yihiin laftirkooda annaga sweden waxaa ka jirta dadka qaxootiga ah xaafado gooni ah ayay degaan inta badan magaalada stockholm waa ka jirtaa magaalada yar ee hadda annaga aan degannahay oo borlinga la yihahdo waa ka jirtaa xaafad shanecanger la yihahdo ay soomaalida inteeda badan ay degan tahay ama ajnabiga si guudba ay degan yihiin marka xaafadahaas waxaa ka jira shaq la-aan baahsan waxaa ka jira servicekoo aada u liito hadday ahaan lahayd waxbarashadii hadday ahaan lahayd guryaha laftirkooda marka arrimahaas ee arrimaha bulshada iyo dhaqaalahaba taabanayo ayay maaragtay dadka ajnabiga ah danaynayaan inaan annaga wax ka qabano dabcan annaguna waxa aan qaban karnaa waxay ku imaaneysaa marka ugu horeysaba xisbiga qofka uu ka tartamayo waxa uu cambaynka ku galayo in programka qeyb looga dhigo oo lagu daro dadkaas baahiyada ay qabanayaan guure waxaan ka warhayaa hore inaad uga soo tirsanayd maamul goboleedka galmudug oo aad xil wasiirnimo ka soo haysay islamarkaana aad u tartantay baarlamaanka federaalka sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii soomaaliya miyaad deganayd ma sweden baad deganayd walaal ani wadankan horta waxaan imid oo sweden labadii kun iyo sagaalkii sebtemberaan imid saddex sannadood kadib oo ahayd labadii kun iyo saddex iyo tobankii waxaan dib ugu laabtay soomaaliya waxaan kamid ahaa dadweyne fara badan oo soomaali ah oo qurbaha ku noolaa markaas oo rajo ay ka gashay in wadankii dib loo dhisi karo siyaasadda soomaaliya aan ku biiray afar sannadoodaan waxaan kasoo shaqeeyay soomaaliya oo aan kamid ahaa un marna wasiir aan ka noqday galmudug mar kalena aan heer la taliye aan ama wasaarad ama ama madaxtooyada laftirkeeda aan qeyb ka ahaa waxaa igu jirtay rajo ah wadankeenii in in in isbedel aan ka samayn karno dabcan wax badan oo wanaag ah wadankii waa laga sameeyey waa jirtaa galmudug waxaan ka ahaa wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska waa jirtay labada kun iyo lix iyo tobankii waxaan ku jiray dad isu soo sharxay in baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ay qeyb ka noqdaan kursigii markaas aan u tartamayay wuxuu ku wuxuu yaalay magaalada cadaado waa tartamay nasiib daro kursigaas maanan helin oo waxaa ka dhacay wax badan wuxuu ahaa kursi aad buuq badan iyo qaylo badan dheliyey oo indhaha adduunka aada usoo jiitay waxaa dhacday in la igu xiro waxaa dhacday awood in la isticmaalo imse cishaad ku xidhnayd cadaado saacadaan xirnaa walaal ma ma badnayn
kaasina waxa uu ahaa maxamed maxamuud guure oo ku guuleystay guddi inuu ka mid noqdo golaha deegaanka ee degmada borlingham ee dalka sweden waxa uu qadka taleefonka ugu warramayey saare ciidla nur
fiidwacaan oo wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ayaanu dileenahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba malaayiin qof oo ku noola xeebaha bariga ee dalka maraykanka ayaa isu diyaarinaya in ay ku habsato duufaanta florence sannad uun kadib markii isla xeebahaasi ay ku dhufteen duufaano iyo weliba roobab iswata duufaantan ayaa bilowgeedu ay ku horreyn doonta waa hagaag dhegaystayaal waynu u soo noqon doonaa qodobkaasi duufaanta iyo weliba maraykanka haatan haddaynu eegno dhinacaya magaalada hargeysa maanta magaalada hargeysa waxaa ka qabsoomay kulan ay ka qeybgelayeen inta badan ururada bulshada iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta ee somalilan kulankaas oo lagu lafagurayey xeerar kala duwan oo dareen ka dhaliyey amaba ay ka soo noqdeen ansixintooda kuwaas oo ka mid yahay xeerka kufsiga wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa kulankaasi goobjoog ka ahaa islamarkaana ka waraystay ka qaybgalayaashii kulankaasi aadan cabdulaahi cabdalla agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta maanta kulan baa jira isugu timaadeen ururada bulshada kala duwan ee somalilan oo wasaaraddu soo qabanqaabisay maxay ahayd ujeeddada ama duluucda kulankaas
barkhad aad iyo aad ood mahadsan tahay kulankaasi ujeeddada ugu weynaan u qabanay waxay ahayd wada shaqayn sidii loo wada shaqayn lahaa maadaama wasaaradda diinta iyo awqaafta u igman tahay guud ahaan arrimaha la xidhiidha diinteenna suuban diintana runtii ay noloshii tahay taabanaysana arrimaha bulshada guud ahaan in sidii loo wada shaqayn lahaa islamarkaasina intaa la isaga soo dhowaan lahaa wax kasta oo ay markaa hay-aduhu ama ururada wadaniga ah ay wadaan ama policies ha ahaado ama maxaan ku rahda xeerar ha ahaadaan in lagu soo horeeyo dee maxaan ku rahda wasaaradda diinta waqaafta taasoo markaa wada shaqaynta base u ah si maxaan ku rahda shareecada islaamka loo waafajiyo ee loona hubiyo maxaan ku rahdaaye waxaas masax baa mise waa khalad marka intaa la sameeyo si markaa usii ugu sii gudbaan golayaasha markaa ay khusayso intii socday dooda kulankaasi maxaa laga wada hadlay gebagabadiisa maxaa isla garateen
kulankaasi runtii oo dhowr saacadood qaatay waxaa runtii lasoo qaaday qodobo fara badan oo ay ku jirto maxaan ku rahdaaye xeerkii ugu dambeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu saxiixay kufsiga maxaan ku rahdaa arrimaha f g m ka dhibaatooyinka dhaqan xumada ahee maxaan ku rahdaye mararka qaarkood dhaca sidii looga hortegi lahaa tusaale ahaan qaadka oo kale waa laga hadlay runtii sidii la isaga kaashan lahaa wasaaradda diinta iyo awqaafta hormuud u noqon lahayd maadaama wasaaradda haddeer ay hormuud u tahay islamarkaasina ay kaba hadashaba ama hadday ahaan lahayd culimada hadday ahaan lahayd maxaan ku rahda wasaaradda lafteeda ay wacyigelinta bulshada u sameeyaan gobolada degmooyinka madaariska diiniga ah malcamadaha masaajidada guud ahaan meelaha dadka isugu yimaadaan ay ka samayso sidii markaa loo xoojina wasaaradduna ay hoggaan u noqon lahayd baa maxaan ku rahda laisla qaatay lasoo qaaday sidoo kale waxyaalaha laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa dhaqangalka xeerkan uu madaxweynuhu saxiixay xeerkaasi oo runtii muddo soo socday labada gole maxaan ku rahda maray kii dambena baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhuna saxiixay guud ahaan waxaa isla qaatay runtii in maxaan ku rahdaye xeerkaasi sidii loo taabagelin lahaa wasaaradda diinta iyo awqaaftan runtii waxaa la gudboon waxay tahay maadaama madaxweynuhu saxiix xeerkii sharcina yahay in haddii wax soo baxaan oo marka practical loo bedelo oo loo bedelo maxaan ku rahdaye oo shaqadii bilaabmato haddii daldaloolooyin soo baxaan runtii wasaaradda diinta iyo awqaafta waxay diyaar u tahay iyadoo kaashanaysa culamaau diinka dalka guud ahaan in la saxo oo kadibna maxaan ku rahdaye dee waxaynu leenahay sharci ilaaliyaal baynu ama xeer ilaaliyaal baynu leenahay ama aan idhaahdo xeerdejiyayaal baynu leenahay oo baarlamanka ah kadibna maxaan ku raha baarlamanka loo maro isla markaasina waddada saxda ah loo maro iyadoo markaa culamadan doorkooda ay qaadanayaan cabdiraxmaan gaas agaasimaha fulinta ee dallada ka hortaga gudniinka hablaha ee nefis ururada bulshada rayidkiina runtii aada iyo aad bay usoo dhoweeyeen wasaaraddu maanta waxay muujisay inay doorkeeda hormuud ka tahay waxoogaa kala qaybsanaana ama kala fogaansho markii hore udhexeeyey ururada iyo wasaaraddana waxay u muuqdaan inay meesha ka baxeen aad baan uga mahadnaqaynaa wasaaradda inay maanta soo dhoweyso ururada oo ay toos ula shaqeyso iyaguna ayna hormuud ka noqdaan inay xeerarka iyo waxyaabaha bulshada taabanaya sida xeerka kufsiga k f g m-ga ama gudniinka gabdhaha iyo wixii la halmaalay inay hormuud ka noqdaan aad baan usoo dhoweyna mas-uuliyiintii ka socday ururada waxa ay ka qayb gala shirkan waxaa kamid ah guleed axmed jaamaca gudoomiyaha xarunta xuquuqal insaanka ee fadhigeedu yahay hargeysa guleed kulankan ayaa ka qayb gasheen ka war bismillahi raxman raxiim kulankan waxaa kulan aada iyo aada u muhiima runtii oo qiimo badan oo wasaaradda diinta ee awqaaftu ay u soo casuntay ururada bulshada rayidka ah ka tirsan si looga wala wada hadlo arrimaha laga wada shaqayn karo isfaham buuxana loo gaari karo waa mid ka mid a shirarka caynkan oo kale dhifiyo naadirka somalilan ka dhaca wasaaraddan runtii aad baanu ugu mahad celinaynaa waxaanu dareenay maaragtay in kulan la-aantu ay dhibaato badan keento laakiin kulankii uu keenayay in wax badan oo inagu qabnona ay wasaaraddu wax ka qaban karto iyo guud ahaanba waxyaabaha bulshadu qabanayso tusaalaha anigoo kale xuquulisaankan ka shaqeeya sidee baa wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo culimmada dalka oo iyaguna shaqo weyn weyn qiimo badan dalka u haya la ysaga wada shaqayn kara wax looga qaban kara annagana talooyin noo siin karaan oo waxaan qabanaynaa si ay u noqdaan waxyaaba diinta waafaqsan oo bulshadana waxu tari kara iyagana aan waxyaabahan uga baahannahay aan uga qaban kara marka xidhan albaabada iyo way noo furan yihin mar walba waan ka wada shaqayn kara marka si hoosena wax waa la isula faaqiday ta ugu qiimaha badanise waxay ahayd in la isla fahmo oo isfaham dhowey u yimaado dalladda ay ku midoobeen ururada haweenka somalilan ee nagaad ayaayana ka mid ahayd ururadii ka qayb galay ee kulankani maanta waxaa ka socday cabdishakuur raage nagaad ahaan micno weyn buu ugu fadhiyaa runtii kulanku nagaad waxay uga dhigan tahay farxad weyn runtii xeerkay intaasoo dhan ka soo shaqaynayeen in maanta fulintiisii oo taagan maadaama madaxweynihii saxeexay digreetana uu ku soo saaray in maanta xeerkii fulintiisii ay ka wada shaqaynayaan
waa hagaaga dhegaystayaal warbixintaasiina waxaa nooga soo diray magaalada hargeysa wariyahayaga barkhad maxamuud kaariye oo la kulmay qaar ka mid a daneeyayaasha amaba dadkii qayb galay kulan maanta magaalada hargeysa lagu qabtay oo lagaga hadlayay xeerar kala duwan oo lagu lafaguraya uu ka mid yahay xeerkii kufsigae dhowaana la meelmariyey
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o e idinkaga imaaneysa washington waxaanu dhegeystayaal soo gaarnay qeybihii dambe ee idaacaddayada haddii eebaha awoodda la idmana waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah duufaano la filaya inay ku dhuftaan gobollada maraykan ka mid ah qaarkood doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii haweenka iyo qoyska balse marka hore qodobadii warka ugu doorka roonaa madaxda hay-adaha gargaarka degdega ee maraykanka ayaa ku boorinaya dadka degan xeebaha bari ee saaran badweynta atlantiga ee la filaya in ay duufaanta florence ku dhufato inay dhammeeyaan diyaargarowga ka hor xilliga la filayo duufaanta florence inay soo caga dhigato duufaantan ayaa la filayaa inay dhulka soo gaarto fiidnimada khamiista iyo maalinta jimcaha islamarkaana ay abuurto khatar naf iyo maalba leh maraykanka ayaa sheegay inay ka go-an tahay inay sacuudi arabiya iyo imaaraadku ay qaadaan tallaabooyin ku filan oo ay ku ilaalinayaan burbur soo gaadha dadka rayidka ah iyadoo isbahaysiga sacuudiga u hogaamiya ay gudileen kumanaan qof oo rayida sida uu ku xusay warar uu soo saaray xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeo ayaa uu ku sheegay in uu aqalka kongareska maraykanka uu caddeeyey in sacuudi arabiya iyo imaaraadku ay qaadayaan tallaabooyin ay ku yaraynayaan waxyeelada khatarta ku ah dadka rayidka iyo weliba tasiilahaadkooda kuwaas oo ka dhasha howlgallada militari ee dalalkani ay fuliyaan saraakiisha gobolka bariga dalka afghanistan ee nangahaar ayaa sheegay in dhimashada ka dhalatay weerarkii ismadaaminta ahaa ee shalay ka dhacay ay korortay lixdan iyo siddeed qof ayaa hadda dhimashadu ay maraysaa halka ay markii hore ka ahayd soddon iyo labo qof weerarkii shalay ayaa ka dhacay deegaanka mahmanda oo ku yaalo dhul durugsan xilli ay dadku deegaankaasi degan ka mudaharaadayeen in laga bedelo taliyaha booliska sida uu maanta sheegay atullah kokyaani oo ah afhayeenka guddoomiyaha gobolka nangahaar dhaawaca dadka ka soo gaaray weerarkaasi waxa uu ilaayo hadda marayaa boqol lixdan iyo shan ruux ururka talibaan ayaa iska leexiyey mas-uuliyadda weerarkaasi
madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa maanta sheegay in dowladdiisu ay garanaysa laba nin oo ay dowladda britain ku eedeysay inay bishii march sumeeyeen basaas hore oo ruusha ruushka ayaa dafiray eedeyn uga imanaysay britain taasoo ahayd in ay ka dambeeyeen sunta neerfaha dishe loo adeegsaday sergey scriptal iyo weliba inan u dhalay oo lagu magacaabo yuuliya putin ayaa sheegay in aanay jirin wax khaas ah amaba dembi ah oo ay galeen labada nin isagoo intaasina sii raaciyey inay yihiin shicib islamarkaana uu rajaynayo inay soo baxaan oo ayagu isa sheegaan ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ayaa iyaduna toddobaadkii hore shaacisay in baadhayaasha ay ogaadeen in laba howlwadeen oo ka tirsan wakaaladda sirdoonka ee dalka ruushku mas-uul ay ka ahaayeen weerarkii bishii march laga fuliyey magaalada salisbury ee waddanka britain
fiid wanaagsan dhegeystayaal halka wararka iyo qodobadii ka horreeyeyba aad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington malaayiin qof oo ku nool xeebaha bariga ee dalkan maraykanka ayaa isku diyaarinayay inay ku habsato duufaanta florensa sanad kadib markii isla xeebahaasi ay ku dhufteen duufaano iyo roobab iswata duufaantan ayaa ku beegan gobolka north carolina hase yeeshee waxaa wax laga cabsi qaba ah in dabaysha roobabka iyo fatahaaduba ay khasaare laxaadle ka geystaan gobollada ay deriska la yihiin ee south carolina iyo virginia shaqaalaha gurmudka masiibooyinka ayaa maalintii shalay madaxweynaha maraykanka uga warbixiyey sida ay isugu diyaarinayaan inay u gurmadaan dadka dhibaatadu ka soo gaadho duufaantaasi salti cook ayaa warbixintan u soo dirtay v o a waa kan jamaal axmed cismaan oo inoo koobaya madaxa hay-adda maaraynta musiibooyinka deg dega ee brog long iyo xogayaha ammaanka qaranka maraykanka christian leonson ayaa madaxweyne donald trump faahfaahin ka siiyey uu diyaargarowga ay dowladdu ugu jirto sidii dadka amerikaanka ee looga badbaadin lahaa duufaanta florence oo ku soo wajahan madaxweyne donald trump ayaa markaa kadib ka hadlay sida diyaargarowga dowladdu uu yahay
waxaannu reebanayno ma jiraan waana u diyaargarownay waxaan u diyaargarownay sida ugu weyn ee uu qofu u diyaargaroobi lahaa abid
dadka ka faallooda arrimaha saadaasha hawada ayaa ku waramay in dabayshan ay noqon doonto tii ugu darnayd muddo ka badan labaatan sano ku dhufata maraykanka ayna keeni karayso khasaare hantiyadeed oo balaayiin doolar ku kici doona waxaana sidoo kale dadka ka faalooda saadaasha hawada ay leeyihiin in dabayshani ay keeni karayso daadad rogmasho dhiiqo burburka dhismooyin iyo waddooyin The places that are uh, in the way and in the most jeopardy would be Virginia, North Carolina, South Carolina, that area.
meelaha khatarta ugu ba'an ee ay ku soo wajahan tahay ayaa waxay noqon doonaan virginia north carolina iyo south carolina kuwaasi oo aan arag shan iyo labaatan ilaa iyo soddon sannadood wax la mida waxa nagu soo socda waa mid aad u weyn oo aadna u qoyan long ayaa sheegay in duufaanta florence la filayo inay gaarto heerka saddex ama afar oo ah heerka duufaanada lagu cabiro in ka badan milyan ruux ayaa lagu amray inay ka baxaan deegaanadooda gaar ahaan meelaha la rajaynayo inay dabaysha soo gaarto Uh, the biggest hazard that we're worried about is, is storm surge. That's the primary.
halista ugu weyn ee aannu ka welwelsannahay ayaa kor u kaca dabaysha waana sababta ugu horraysa ee keenaysa in dadka la daadgurayo surge. That's the primary driver of the evacuations that are underway.
florence ayaa la rajaynaya inay gaarto gobollada qaar ee dhaca dhinaca xeebta bariya maraykanka maalinta jimcaha taasoo la filayo inay halka ay ku nagaato maalmo keentana daadad ka dhasha roobab xoogan oo deegaanadaasi ka da'a
waa hagaag dhegaystayaal warbixintaasi waxaa noo diyaarisay waryahayaga saletika hoog waxaana inoo soo koobayey jamaal axmed cismaan haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo hayaa xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteena dooda gaaban magaalooyinka ay inta badan gacanta ku hayaan maamul goboleedyada dalka way yar tahay magaalo magaalo kale looga gudbi karo sababo al-shabaab oo dariiqyada u taagan shirkii ugu dambeeyey ee magaalada kismaayo ay ku yeesheen madaxweynayaasha gobollada waxay ku eedeeyeen dowladda federaalka inay ku guul daraysatay wax ka qabashada waddooyinka al-shabaab u xihan haddaba mar haddii maamul goboleedyadu ay ku dhawaaqeen inay hakiyeen xiriirkii ay la lahaayeen dowladda dhexe yay tahay in magaalooyinka kala xiran ay waddooyinka isugu furto waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah axmed xuseen cabdi waa aqoon-yahan dhinaca sharciga iyo isuduwaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee gobolka hiiraan shamso ciise aadan waxaa hadalka ku horeynaya axmed xuseen horta n run ahaantii markaa midaas u fiirino nidaamka dowladnimo waa wax isku xiran waa silsilad ama hay-ado isla shaqeeyo oo mid walbaaba oo midka kaleta shaqadiisa tixgeliyo dowladda horta haddii la yidhaahdo inay iska dhex saaraan maaha dowladday ka mid yihiin ayaga ayaana laga rabaa deegaanadooda wasaaradda gaashaandhigga mar haddii la leeyahay sida shuruucdu ay qabto ama dastuurka u qabto dowladda federaalka waxay maamushaa afar wasaaradood ama afar hay-adood ay ka mid tahay wasaaradda gaashaandhigga wasaaraddii gaashaandhigga ciidankeedii ayaa hadda wax ciidanah oo shaqeeya aan uga jeednaa oo joogo marka middaas aniga eedaas waxaan saari karaa dhanka maamul goboleedyada inay ayaga wax- waxa yar ee canshuurta ee soo gala inay tashkiishaan ay wax ku qabsadaan ay ahayd ay amnigooda ku sugtaan gudaha
shams adiga maxaa kaaga baxay
sideeda bannaanba maamul goboleedyada ayaga ayaa hooyo ah dowladda federaalka dadkii aas-aasoo sameeyey gurigana waxa waaye haddaan aas-aaska jiridda uuna ka adkayn saqafka kama doodi kariyo kama duubnaa kariyo waa in salka isu shub la geliyo oo dhagax lagu adkeeyo ninkii doortay ninkii inuu buriyo rabana asagaa dhacaayo waxa waaye geed haddaa saaran tahay oo adiga madaxa koro taagan tahay haddaa gudin qaadato goydo qofka dhacayuu yahay ninka geedka saarnaayaa dhacayo qaladkana dowladda federaalka ah iskale axmed maxaa kaaga baxay in maamul goboleedyada ay yihiin salkii dowladda dhexana ay tahay eh, midda la rabo inay sharciga ilaaliso oo ay ka dambeyso maamul goboleedyada siday shamsa qabto middaas haddii la raacayo waxba maba hallaabeen maamul goboleedyada waxay ku leeyihiin baarlamaan laga soo doortay maamul goboleedyada waxay leeyihiin aqalka sare oo matala maamul goboleedyada hadday uga dambeeyaan waxyaabaha dowladda dhexe ka jira oo waxyaabaha hadday ugu dambeyn lahaayeen dhanka eh, aqalkooda sare ama baarlamaankooda ayagu matalo dowladduna ay macnaha waxaa waa baarlamaanka iyo dowladda ay yacni wax dhex mari lahaayeen waxaan dhihi lahayn n waxaa qaldan n maanta dowladda federaalka qaldan aan dhihi lahayn laakiin dadkii matalayay oo dowladda dhexe u taagnaay oo golihii shacabka ahay oo laga soo doortay ayaga warka ma hayno waa waxaa waaye waaba laydinka go-aa layidhi oo yacni waxa waaye sida dowlado diris ah ayay ilaa qaadkii dalkii soomaaliya u jireen midaasna waxa waaye in qaranka la dumiye lama rabo qof walba oo in uu isku dayo oo yacni waxa waaye wax oo wax u dhimaayo midnimada iyo jiritaanka of soomaaliyana inuu dembiile yahay ayaan aaminsan aniga ay shamso axmed wuxuu leeyahay haddiiba maamul goboleedyada ay ka dambeynayaan xubnaha ku matala dowladda dhexe wax dhibaataba ma imaan lahayn shan maamul gobol calankeenuba shan geesou leeyahay mana jiriyeen shantaa gees midba wuxuu tilmaamaa astaan ee gooniya shanta maamul goboleed maxay isku raaceen laba marka la codaynayo barnaamij laga codaynayo dadka waa la hadal siiyaa inta badanaa la raacaa haddaan anigaan aan ka hadla rahyigayga ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha soomaaliya ha dhagaystaana dadka maamul goboleedyada xakumo annagana shacabka shacabku marka cidda uu u badan yahay u raaco ayaana guulaysanayso maamul goboleedyada horta waa kuwo xoogaha oo isleh xoogaha jiridkiina geedkan salka waa ka adagyahay kuwo isdhahayo iyo kuwo aanan xababa u dhisnayn oo ciidan aanan military ama federaal aanan ahayn aaban haysan labada ayay iskugu jiraan nin walbaana wuxuu ku fikiraa ama uu ka hadlaa waxa uu markaas yacni uu asaga uu yacni isleeyahay gacantaad ku haysataa run ahaantii qaranka soomaaliyeed iyo calankan shanta gees ah midnimadeedii koonfurtii bes halkii gees ayaaba shan noqday waa halkii geeso yacni maanta ayaaba shan hadda noqdayoo ilaaqaadka isku wada jara marka aniga midaas waxaan ka aaminsanahay in soomaalinimada la dhowro in ay tahay waxyaabo soo kordhay oo qaabdarro ah caqabado in dalkii lagu kala jarjaro la rabo oo soo kordhay inay tahay ayaan aaminsanahay waxaana fiican dadku inay u wada shaqeeyaan system isku xiran hadday wada shaqaynayaan ay qof walbaaba waxaa la yidhi midiisa waxaa la wixiisa loogu bagaa waxaada loogu daraa qofkii haddii uu maantay waad aragtaa in maamul goboleedyadii waad aragtaa dhexdoodii cashuuraadka isku haystaan inay wax tashkiilsadaan ay ummadda kalsoonidoodu ay hantaan maxaa ku diida hadda maanta haddaad magaalada dhex marto afti aada u qaabdo aad tiraa federaal iyo iyo maamul goboleed haddaad tiraa waxaa laleeyahay kuwii wax kala beeganaya oo kala dhacaya iyo kuwii kalaa marka ummadda marka horeeto meeshay u jeedo ayaa la fahmaa garaadka ummadda ummaduna waa wada caqli waxa qaldanna waa ujeedaa waxa saxanna waa loo jeedaa horta wax alla saxo dadkuna honesty ha ka noqdaan daacad ha ka noqdaan in yacni waxa waa nidaam dowladnimo oo sax ah idibada loo taago oo xafiis kastaa uu dowladu si sax u shaqeeyo si daahfuran loo xisaabtamo oo wax aan la kala beeganoo nin walbaba darafkiisa nin walbaba kursigiigaan biisha uusan dhihin maxay tahay shaqada dowladda dhexe haddii ay tahay inay kaga dambeyso maamul goboleedyada shaqadeeda maxay noqonaysaa soomaalidu waxay tiraahaa warqaylaa yeertay aan cararno masaajidka aan galno isagay kasoo yeertay intee loo cararaa dowladda federaalka qaylaa kasoo yeertay marka loo fiiriyo dowladda hadeer jirto iska fiiriya uu yidhi shiiqii oo wacdinaya iska fiiri ha qandadafaynayna dowladdan hanta jirtaa waceeda qandadaf waaye waxay burburi haydaa meeshaan uga baranay dowladdii ka horeysa ee madaxweyne xasan sheekh waay waxay ahayd inay wax dhisiyaan uga barana laakiin hadda waxaan ujeednaa midda jirtaa inay wax burburi hayso waxa tusaale ah midkaan sii midkaan saar midkaan sii midkaan saar cali cabdulaahi waa ogeyda asigoon si sharciya soddon qofood gabaru ka dhex ka dhex tiriy oo lagu riday haddaan alla kuu diidin xaafna la dulmiyey oo la rabay in la rido laakiin ilaahay awooddiisa iyo dadkiisa iyo raganimadiisa uu ku joogo ninka la yidhaaho oo maxaan ku rahaa puntland asagana sidoo kale loo farageliyo oo iskaga celiyey qofkii jilcan waa la dardaraa laakiin qofkii la mari waayo oo mataqaanaa inay dardaraanay dadka dhankood isku dayeen laakiin way dardari waayeen ha shanta maamul goboleed ha noolaadaano ha noolaadaano waana taageersanahay boqol kiiba boqol aad baan u taageersanahay
kusoo gabagabayna waxay tahay horta maxaa waaye saddex haddaysan dowladdu waxay ka sugtaa shacabkeeda waxay dowladda ka sugaan saddex shay ayaa ugu waaweyn inay amniga gudaha u sugto inay difaaca cadowga qaranka ee dibadda kasoo weerara ay ka difaacdo iyo inay cadaalad samayso saddexdaas hadday ummadda ka helaan dowlad dowlad ayaa jirto meeshaan aniga run ahaantii markaan ka hadalno wax nidaam dowladnimo ah oo sax ah iyadoo awal la waaya ayaa haddana qarannimadii soomaaliyeed loo soo dhigto laleeyahay ummadiyaaba ha la kala jaro ilaa qaadkeema dowladda soomaaliya u jarno waxaas annaga waxaan qaadan karna maaha wax shacabka uu ku kalsoonaan karana maaha waxaana fiican in warka loo ay u dhibtaan maamul goboleeda wax alla wixii tabashaha ay qabaan aqalka sare ee hirshabeelle ama galmudug ama puntland matala inay ugu dhibtaan dowladda federaalka dowladda federaalkana ee aqalkaas sare waxa maamulkaas ka maqan oo ee dhankaas waado inay xureyso ama ay isu furto wadooyinka kala xiran ee magaalooyinka dalka sida tan muqdisho iyo jowhar tan muqdisho iyo baydhabo
waxa waaye ayaga dowladda federaalka aho waxa waaye kama shaqayso dadka shacibka aho ayagaa dowlad ah runtii dowlad haddaa maqasho waxa waaye dadka shacibka oo ama kasoo horjeesto dowladda ama ama taageero wadooyi xirina wadooyi xirin qof walba waxa waaye markay ammaan u baahato ilaahay baa ammaan haayo qofkii nafteeda u cabsoodaaba meeshii asaga uu ku gabaad gabaad gali karo gabaad ka dhigtaa axmed hay run ahaantii run ahaantii horta dadka deegaanka ayaa wax badan laga caawin karay waan ognahay gobolkan dad badan oo deegaana ayaa ayagii oo markay isku dayaan inay ayagii wax qabsadaan xitaa la curyaamina dowladda dhexe iyadu ciidan had u joogo oo hadda wax ciidanba leh oo militariya ama xoog ayadaaba ayadaaba ka jirtaba marka dowladdiyaa la rabaa inay iyadu maadaamay iyadu ciidan leedahay wax kaleba aysan ciidan samaysan hadda kuwa kale waxaan ku eednaba ma hayna moogta inay waxooda tashkiilsadaan xigta yartoo canshuurta ay tashkiilaan ay ayagaas ku farsameeyaan ciidamo xitaa gudaha magaalada usugo amnigooda ay ku farsamaystaan xitaa talay ahaan lahayd laakiin haddayba haynbo waxaan leenahay dowladda federaalka hadda ciidan ayadaa ayadaa ciidan haysatee in wadadan la furo ama amisom ha u kaashato wado muhiimaa xiran waxa waa laamigii geejiniya ka baxay ummadii yani waxa waa tuulooyin badanoo dadku ku ganacsan jireena xirmay waxaan leenahay ama aan waxaan ugu baaqayaa in wadadaas la furo waa aqabad taagan ummadiyaa kala go-day war dhaqaalaha yarkaho meeshaan mara haddii tan la furay ku darsataan ama kaba sii darane ayaguna hadda daalaan
sidee sidii lahayd aa ku tali lahayd in wadooyinka loo furo maya horta tale waa tii ilaahay laakiin se ilataaan ka hadlaya aniga wadada ha la furo wadada dowladdaa xirtay maamul goboleedyana waxaa laga rabaa shanta maamul goboleed shicibkii iyo anagaaba dooranay soo maahan dowladda federaalka markii aan dooranayna aniga kula hadlayaa markii aan dowladda aan baarlamaanka dooranayna nin kasta oo baarlamaana konton iyo kow qofoodaa dooratay haddee dowladdii hareerahay ka dilaacday iyadaana isdilaacday ninkii abwaankaa wuxuu yidhi ceeb ninkeedii ka furo calalada cayaar cayaar laguma celi karo maba celi karnaba maradan inaa aniga ku dhegana haddaan iska tuura oon iska tuura markaa igu daashi waa iga heraysaa waxaa la rabaa marka way ka dilaacday dowladda hareerahay ka dilaacday in la toli karo laysu tolo wixii la haleeyena la dhaqo la dhaqo anigu waxaan isku jimcinayo oon isku lifaaqayaa baarlamaanka soomaaliya anoon kala reebin aqalkiisa sarey aqalkiisa hoose hadday mataqaanaa baarlamaanka ummadda soomaaliyeed ay shalay mas-uuliyadda u qaadaan rabaan dowladda faragelinta ay ku hayda haddii kale waxa waaye waxba idinkuma naalee meesha aragtiin kale hana yidhaahino intaasaa kusoo gabagabay
waxaa intaa ku idil guud ahaan xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aada iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubintaa dooda gaaban inooga soo diyaariyey baladweyne dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa v o a barnaamijkii haweenka iyo qoyska caashe ibraahim aadan ayaa inoo soo diyaarisay iyadana inala socodsiinaysa dhegeysi haboon
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aannu ku eegayno guurka wiilasha iyo gabdhaha da'da yar markii aad maqasho guurka dhallinyarada ee ay da'doodu ka yar tahay siddeed iyo tobanka sanno waxaa laga yaabaa in markiiba ay dhegahaaga ku soo dhacaan dalal ay soomaaliya ugu horrayso iyo sidoo kale dalalka kale ee afrika iyo kuwa islaamka ah hase ahaatee xaalku sidaas ma aha guurka gabdhaha ay da-doodu ka yar tahay siddeed iyo tobanka sano waa mid ka dhaca dalal marka aad maqasho laga yaabo inay la yaab kugu noqoto waxaa laga yaabaa inaysan marnaba maskaxdaada ku soo dhicin amaba aadan ka fekerin in guurka gabdhaha da-doodu ka yar tahay siddeed iyo tobanka sano uu ka dhaco dalkan maraykanka oo sharci ahaan xilliga ay gabadha guursan karto uu yahay marka ay gaarto siddeed iyo tobanka sano iyo wixii ka weyn barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaan dhegaystayaal waxaannu ku eegaynaa bal heerka uu gaarsiisan yahay guurka gabdhaha yaryar ee maraykanka ku nool waa warbixin ee wariyaha v o e da ee elizabeth lee ugu kuur gashay guurka gabdhaha iyo wiilasha da'da yar ee dalkan maraykanka degan saara tasniim oo hadda toddoba-iyo soddon sano jir ah waxa ay lahayd qorshayaal waaweyn oo mustaqbalkeeda ah waxay tihi markii aan ahaa arday yar oo dugsiga sare dhigta waxaan go'aansaday in aan doonayo in aan ku biiro ciidamada cirka oo aan aado dugsiga lagu barto sharciga taas beddelkeeda ayaa tasniim aabbaheed oo ku dhashay dalkan maraykanka waxa uu siiyey nin si uu u guursado tasniim oo xilligaasi ahayd shan iyo toban jir ayaa waxa ay booqanaysay aabbaheed intii lagu guda jiray fasaxa xilliga xagaaga hase ahaatee waxay caadiyan la nooshahay hooyadeed My dad had become involved in a very kind of like, um, it's basically kind of like a cult, separate from like the religion of, of Islam. I aabbahay think.
wuxuu ahaa mid aad ugu lug leh sideedaba waa arrin xagga dhaqanka ku salaysan waa mid ka duwan diinta islaamka ku dhaqankeedu waa ay ka duwan tahay xagga diinta waana mid salka ku haysa caado dhaqameed iyo waxa ay aaminsan yihiin aabbaheed ayaa u sheegay tasniim inay timid iyada oo ku jirta da'da marka ay soo jiidanayso dareenka wiilasha waxayna ahayd inay guursato sababtoo ah waa xaaraan inay wiilasha la macaamisho iyada oo aan la qabin tasniim waxa ay ruux ahaan isqabeen nin waayeelah oo aanay rabin inay sheegto magaciisa lamaanahaasi ayaa ku soo laabtay maraykanka markii ay tasniim ahayd lix iyo toban jir iyadoo markaa leh uurka ilmaheedii koowaad tasniim waxay sheegtay in ninkeeda ee aabbaheed la filka ah uu ahaa mid gef ku ah I got really depressed, um, and I just remember seeing like you know kids my age going to school and thinking you know I aad ayaan u niyad jabay waxaan xusuustay inaan arko carruur da'dayda oo kale ah oo iskuul dhiganaya waxaanan ku fakerayaa inaan rabo inaan noqdo mid ka mid a carruurtaas waa maxay sababta iga hor joogta inaan iskuul aado ayay tiri tasniim qaramada midoobay ayaa u tixgelisa guurka wixii ka yar siddeed iyo tobanka sano inay tahay xadgudub xagga xuquuqul insaanka ah iyada oo tirooyinka ugu badan ee guurka dadka ka yar da'da siddeed iyo toban jirka ay ka dhacaan waddamada uu horumarkoodu aad u hooseeyo guurka ilmaha ayaa sidoo kale ah mid xaqiiqo ah oo ka jira maraykanka cilmi baarayaasha jaamacadda gobolka californiya ee los angeles qaybteeda caafimaadka dadweynaha ayaa waxa ay eegeen xogta ka soo baxday daraasadda aasaasiga bulshada ee maraykanka ee laga helay intii u dhexaysay sannadihii laba kun iyo toban iyo laba kun afar iyo tobankii in ay toddobaatan iyo siddeed kun oo maraykan ah oo da'doodu u dhaxayso shan iyo toban iyo toddoba iyo toban jir ay sheegeen in ay xaas yihiin It's a problem because they're less likely to finish high school, 31% more likely to land in poverty in adulthood, and for waa girls, their dhibaato health sababtoo is ah threatened uma badna inay dhammaystaan dugsiga sare koob iyo soddon boqolkiiba waxay u badan tahay inay saboolnimo ku noolaadaan gabdhahana caafimaadkooda ayaa halis geli kara marka ay dhalaan iyaga oo dhallin yar caafimaadka ilmahoodana waa mid halis ku jira ayay tiri jordi hayman oo ka mid ah qorayaasha cilmibaaristii jaamacadda californiya qaybteeda caafimaadka dadweynaha islamarkaana ah agaasimaha xarunta ah daraasaadka siyaasadda dunida ee la yidhaahdo world policy analysis center hayman ayaa sheegtay in xogta ay muujinayso qaabka guurka carruurta ee maraykanka oo ka duwanayd dalalka kale mid ka mida waxyaabaha uu kaga duwan yahay maraykanka iyo adduunka intiisa kale amaba inta badan adduunka ayaa ah in xitaa wiilasha ay guursadaan iyagoo dhallinyaro ah inta badan maraykanka ayay ka dhacdaa in carruurta ka yar siddeed iyo tobanka sano ay guursadaan carruur kale ayay tiri hayman xogta ayaa muujisay in kunkii qof oo carruura ay ku dhowaad toddoba ahaayeen gabdho aan qaangaar ahayn oo xaasa ku dhowaad lixna ay ahaayeen wiilal daraasaddu waxa ay muujisay tiro badan oo ka mid a carruurta hindida maraykanka ah iyo kuwa shiinaha ay ahaayeen kuwa xaasa carruurta soo galootiga ah waxa ay u badan tahay inay ka badan yihiin carruurta ku dhashay maraykanka ee guursaday guurka carruurta ee dalkan maraykanka sidoo kale ma aha mid u gaara diin khaasa There are child marriages across all uh, ethnic groups and countries of origin, but uh, those children who come from families that originated in Latin waxaa America.
jira guurka the Middle carruurta oo ka East, dhex or dhaca East Asia.
jinsiyadaha oo dhan iyo dalalka ayaa asal ahaan ka soo jeedaan laakiin carruurta ka soo jeeda qoysaska asal ahaan ka soo jeeda latin america bariga dhexe amaba bariga aasiya ayaa leh cadad sare oo ah guurka carruurta sidoo kale waa arrin dhacda in carruurta ay waalidkood ku dhasheen gudaha dalkan maraykanka oo weli uu sarreeyo heerka guurkoodu lambaradu sidoo kale waa ay kala duwan yihiin gobolada maraykanka ee west virginia hawaii iyo north dakota kuwaasoo in ka badan toban ay kunkii carruur ahiba la sheegay in la guursaday xilligii la samaynayey sahanka ku saabsan guurka carruurta ee ay da-doodu ka yar tahay siddeed iyo tobanka sano gobolka maine jasiiradda rood iyo wyoming waxa ay leeyihiin heerar aad u yar oo ah guurka carruurta kuwaasoo leh wax ka yar afar ka mid a kunkii carruur ahba cilmi baaristan ayaa lagu ogaaday in boqolkiiba labaatan carruurta guursatay ay la nool yihiin lamaanahood intooda ugu badan tirada soo hartayna ay la joogaan waalidkood mid ka mid a afartiiba markii ay siddeed iyo toban jir noqdaan mar hore ayaaba la furay amaba waa ay kala tageen ayay tiri hayman intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aannu ku soo qaadannay heerka uu gaarsiisan yahay guurka gabdhaha yaryar ee ay da-doodu ka hoosayso siddeed iyo tobanka sano ee ku nool gudaha dalkan maraykanka intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaynala socodsiinaysay caasha ibraahim aadan haatanna aynu jaleecna dhinacii kaalmaha heesaha waa codadka axmed rabsho iyo weliba heba nuur iyo heestii bilan dhegaysi haboon
bilane walaal bima tahe mogtahay badwe lama beegsade bilane walaal bima tahe mogtahay badwe lama beegsade meeshii busle baanow libaax bahaluhu galaan kama beeraye meeshii busle baanow libaax bahaluhu galaan kama beeraye balqab soo jacayl waa boog ku taal beerkiya wadnaa balan loo dhigaa baanuma noqdee berri kuma simo barna uma tara
codadka macaan ee axmed rabsho iyo hibe maxamed ayaannu idinkaga tegaynaa iyo heesta bilan tan iyo kulantideena dambe waa cabdixakiin maxamuud shurwaac jaamac buulo jaamac iyo dhanka soo saarista maxamed colaad xasan oo idin leh nabadgelyo
dalbado biliwow shano ma baxnaaniye bixisa wado ee dalbado biliwow shano ma baxnaaniye
balqab soo jacayl waa boog ku taal beerkiya wadnaa balan loo dhigaa baanuma noqdee kuma simo barna uma tarao ma bogsin kareen dari kuma simo barna uma tarao ma bogsin kareen
haddaad baahantay guryo boqod iyo baadidood